habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad bisha disembarna waa toddoba-iyo toban sannadkuna waa laba kun iyo toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda ah caawa waxaa idinla socodsiinaya daamac buulla jaamac iyo anigoo ah jacfar buukaay
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelanay weriye maxamed aweys muddey oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka etoobiya ayagoo bahda saxaafaddu ay had iyo jeer ka codsani sidii anigu aan meeshaa anigoo waxba galashan aan ku xidhanahay layga soo saari lahaa taasi waxay keentay in safaaradda soomaalida ay ku leedahay etoobiya ay la soo hadlaan oo ay yidhaahdaan arrintaas wariyaha maxamed cusmudeeni waa inaan xooga saartaan ma had gaaraan u celinayaa safiirka soomaaliya wixooga etoobiya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha wax dhan baan ka gabangaabsaday ee waa igeliyeene goodiga bancawl yuu fakhrigu geed ku leeyahaye gaajada hugeedii miya garabta lay saaray xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida tobannaan kun oo ruux ayaa axaddii maanta isugu soo baxay inta u dhaxaysa masaajidka weyn ilaa fagaaraha jakarta ee caasimadda dalka indonesiya dadkan ayaa ka mudaharaadayay tallaabadii uu madaxweyne donald trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil banaanbaxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka dhaca dalka indonesiya tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada ka socda dunida caalamka ee ka dhanka ah madaxweyne donald trump boolisku waxa ay sheegeen in siddeetan kun oo ruux ay ka qayb galeen banaanbaxaasi in ka badan labaatan kun oo ciidamada booliska ah ayaa ilaalinayay amniga dibaxadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaado wax soo saarka maraykanka iyo israa'iil aan ku celiyay dhegeystayaale dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaadaco wax soo saarka maraykanka iyo israa'iil ee loo dhoofinaya dalka indonesiya
xisbiga siyaasadda ee uu hogaamiyaha falastiin maxamuud cabaas ku abtirsado ayaa ku baaqay isu soo bax ku aadan booqashada uu magaalada qudus toddobaadka soo socda ku iman doono amaba uu ku tegi doono madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence trump ayaa ka caraysiiyey falastiiniyiinta horaantii bishan kadib markii uu shaaciyey in maraykanku uu qudus u aqoonsan doono caasimadda israa'el isagoo xiganaya siyaasadda dejiyey sannado ka hor waxaanay falastiiniyiintu joojiyeen qorshe ay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kula kulmi lahaayeen hayeeshee waxaa la filayaa inuu la kulmo mas-uuliyiinta israa'iil falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaa labaduba qudus u aqoonsan inay tahay caasimadooda rasmiga hase yeeshee muranka ka taagan magaaladaasi ayaa ka dhigay in howlaha dowladaha lagu wado goobo kale iyadoo israa'iilna ay ku howlgasho tal abiib halka maamulka falastiinna uu ku howlgalo magaalada raamalla ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku dhintay kadib markii saddex nin oo bam isku soo xiray ay isku qarxiyeen kiniisad ku taalla magaalada kuweta ee koonfur galbeed ee dalka bakistan halkaas oo ay ku cibaadaysanayeen masiixiyiinta lagada tirada badan yahay ee dalka bakistan saraakiisha amniga iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay ku jireen dumar iyo carruur goobjoogayaal ayaa sheegay in laba ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay isku dayeen inay galaan albaabka ugu weyn ee kiniisadda oo ku taalla goob si aad ah loo ilaaliyo ciidamada ilaalada ka hayay kiniisadda ayaa dilay mid ka mid ah kooxahani balse qofkii labaad ayaa isku qarxiyey albaabka ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
dabka xooggan ee ka ololaya aagga magaalada los angeles ee gobolka california ee dalka maraykanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kii saddexaad ee ugu ballaadhnaa taariikhda gobolkaasi taasoo sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii dabku u gubay in ka badan sideed boqol oo hegtar saraakiisha gargaarka degdega ah ayaa sheegay in ilaa sideed kun oo debdemis ah oo isaga kala yimid gobollo doora ay ku sugan yihiin california si ay gacan uga geystaan iyagoo wata diyaarad loo yaqaano helikobterka iyo weliba cagafcagafyo waxaana qarashka ku baxaya howlgalka debdemiska lagu qiyaasay sagaal iyo siddeetan milyan oo dollarka maraykanka saraakiisha ayaa sheegay sabtidii in dabka thomas oo bilaabmay horaantii bishan disembar uu gubay qiyaas ahaan boqol iyo shan kun oo hegtar isagoo raadna ka tegay amaba kaga tegay magaalooyin badan
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka wararka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray weriye maxamed aweys muudey oo loo yaqaan boqorka bartamaha oo muddo afar sano ah ka badan ku xirnaa xabsi ku yaala dalka etoobiya iyadoo lagu eedeeyey inuu galay dembi culus oo lid ku ah dowladnimada etoobiya xilli uu ku sugnaa dalkaasi walow aan dembigaasi la carabaabin goordhoweyd ayaa haaruun macruuf waxa uu maxamed aweys muudey kula hadlay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaana uu weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu yahay haatan
aad baa umahadsan tahay haaruun macruufow dareenkaygu aad buu u fiican yahay insha allahu tacaala waana iska yara caafimaad qabaa wax dhibaata ana malaha si nabadahana ku imid raaxad waa gartay bal sidaad ku timid wax yar nooga sheekee soo dayntaada iyo marxaladdii aad soo martay
dadaal baa jiray ay muujinayeen dowladda soomaaliyeed dadaalkaas oo hormuud ka ahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wadane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali xiire oo ayagu dadaalkaasi ay ku muujinayeen in yani arrintan xoogga la saaro ayagoo bahda saxaafadu ay had iyo jeer ka codsanaysa sidii anigu aan meesha anigoo waxba galashan aan ku xiranahay laga soo saari lahaa taasi waxay keentay in safaaradda soomaalida ay ku leedahay etoobiya ay la soo hadlaan oo ay yidhaahdaan arrintaas wariyaha maxamed cusmuudey waa inay xooga saartaan ma had gaaraan u celinayaa safiirka soomaaliya u jooga etoobiya maxamed cali nuur iyo qunsulka guud cabdullaahi xaaji warfaa oo runtii hadee markii ugu horreysay dadku xiran meesha xabsiga intay ugu yimaadeen xabsigii ku booqdeen nagu soo arkeen dadkaan aan aragno aragtida igu yimaadeen ay arkeen ayaa horta waxay ahayd diilada ugu horreysay aan ku farxo anigoo intaas ku jiro aan cid arkin dadka ii dadaalay wax halkan aan kusoo kobi kara ma laha laakiin bahda saxaafada ahayd baalashii aan ku duulayay oo meel kasta iyo goor kastay shirar qabanayaan mas-uuliyiinta hordhigayay magacii gabadhahay war sideen wax yeelna ninkaas baa naga xiran wariyaheennina soo tababari jiray wariyaheyni macalinkii ahaa wariyaheenii qaranka ahaa marka way ka damqadeen dawladdii taasi waxay keentay marka dadaalkan iminka aan hadda aan gaarnay haddaan maxamed amiin baa kamid ahaa raggii isaga caawini jiray oo isagana joogaa magaciisii waa taqaanaa sweden calaa kulli xaal haaruun maxruuf waxaa markaas aan mahad u celinay dowladda etoobiya sida ay u yeeshay codsigii dowladda soomaaliyeed waxaana markaasi aan ka codsaday waxaan ka codsaday markaa in dowladda etoobiya sida dowladda hadda soomaaliyeed ay dadaalka u wado in dadka ayagana xirxiran ee ku xiran jigjiga kuna xiran in la soo daayo aan ka codsanayna dowladda etoobiya codsigaas oo jira maadaama dhowaanihii naga horreeyeyba boqol qof in ka badan jigjiga laga sii daayay sida uu sheegay madaxweynaha jilanka janaal cabdi maxamuud cumar oo isagana aada u dadaalay aniguna hadda ilaahay baa hadda isoo badbaadiyey wax dhibaatoo laii geystana ma laha duruuftaadii iyo xiritaankaagii caafimaadkaagana waad ka hadashay qaabkee bay ahayd caafimaadka da qof xiran waa iska taqaanaa waa iska xanuunsanayaayo muddo afarta hadda xukun aada u dheerna waan ku xukunnaayo hadda sida ay dawladdu arrintaasi yani uga hortagtay marka dee caafimaad ilaah baa laga helaa laakiin mar haddaan calankeyga ciidaydii hoos yimid caafimaad iima dhinna waa gartay maxaa waaye aragnimo ood ka soo kororsatay marxaladda duruufta aad soo martay waxaan ka soo kororsaday calan aad lahayn iyo dal shisheeye waa cudur dareen culus ku joogto cabsi weeye ma og tahay cagtankii dul saarow inay tahay cadaabtii idinkama qarsoonee ciidda iyo dhulkaagii aad ku canaashide calool furan kusoo naqaan leeyahay ilaahi baa aniga hadda calool furan igu soo celiyey howkan laalaa sidaa ku keeno calanka iyo ciiddaad leedahay wax dhaama ma laha saaxib kaasina waxa uu ahaa weriye maxamed aweys mudey oo loo yaqaana boqorka bartamaha muddana ku xirnaa dalka etoobiya waxa uu u warramayey haaruun macruuf
xeerlaalyaha guud ee dowladda soomaaliya axmed cali daahir ayaa ku eedeeyey laba xubnood oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya in ay ku kaceen falal sharci darro ah iyo weliba qarandumisnimo sida uu hadalka u dhigay xeerlaalyaha ayaa ugu baaqay baarlamanka in xubnahaasi laga qaado xasaanadda si ayuu yidhi sharciga loo horgeeyo mid ka mid a xildhibaanadaasi oo waraysiisiiye v o eda ayaa beeniyey eedahaasi sahre cabdi axmed ayaana warbixintan inoo haysa xildhibaanadan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye oo ah laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa hadalka shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir uu ku bilaabay in labadan mudane ay noqdeen sida uu yidhi abaabul sharci darra ah kuwo ku guda jira iyo qarandumis wuxuuna ku sifeeyey in falalkooda lidiga ku ah dowladda ay gadaal ka riixayaan sida uu leeyahay dalal shisheeye shirka jaraa'id ee eedaha labadan xildhibaan xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa hadalladiisa waxa uu ku bilaabay sida tan waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku caddaado faldembiyeed waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldembiyeed oo jira mid ka mida fariimaha ugu muhiimsan ee uu xambaarsanaa shirkaasi jaraa'id ayaa ahayd inay u gudbiyeen baarlamaanka soomaaliya gal dacwadeed ka dhana labadan xildhibaan ayna ka codsadeen inay xasaanadda ka qaadaan mudanayaashani oo ay muddo baaritaana ku soo wadeen waxa uu yidhi mar kale xeer ilaaliyaha qaranka sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanadda laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa iisheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto labadaa xildhibaan oo magacyadoodu ay kale yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labadaa xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo xildhibaanadan la eedeeyey waxaa ka mid a xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye isagoo ku sugan magaalada dubay ee isutagga imaaraadka carabta ayuu iska fogeeyey eedahaasi waxaanse weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi loo haysto xeer ilaaliyaha inuu xildhibaanada aragtida duwan qarannimada soomaaliya difaacaya uu ku sheegay qarandumis asagaa shaqadiisii qabsan waayey mar hadduu asagu shaqadiisii qabsan waayey oo uu ka hadli waayey maaragtay qodobada dastuuriga ah ee xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo ay jebiyeen oo dad nool oo soomaali ah in la dhoofiye ah markii aan ka hadalno inuu maaragtay nagu tilmaamo waa qarandumis oon ku aragti duwan anu diidnay in nala aaminsiiyo inuu maaragta nagu tilmaamo qarandumis oo wax aada runtii u foorxun dadka soomaalidana waxaan u sheegaynaa inay runtii indhaha kala qaadaan oo hurdada ka kacaan oo ay fahmaan maaragtay magaxxumada iyo sharaf dhaca xildhibaanadooda sharaf kale loo geysanayo sahar waxaan kaloo intaas kuu raacinayaa xeer ilaaliyuhu asaga soomaali ethoobiyaana ah shaksiyan asaga ah waxa aan difaacayno oon ka qaylinaynana waa asaga nin lamid ah oo sidaas la sameeyey xildhibaan cabdisaabir ayaa ii sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo dowlado kaleeta ay la leeyihiin isaga iyo xildhibaanka kale oo uu ii sheegay inay dhinaca kale yihiin laba mudane oo saaxiibo dhowa ujeeddada eedahaasina intooda badani ay salka ku hayaan sida uu yidhi keyska qalbi dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsana onelef oo loo dhiibay dowladda etoobiya hase yeeshee waxa aan weydiiyey qudhiisa waxa sida gaarka ah labadoodan xildhibaan loo eedeeyey maadaama ay jiraan xildhibaano kale oo ku jira isla baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo ayaguna sidan oo kale ugu ololeynaya qalbi dhagax dabcan de ayaga su-aashaas laga rabaa dabcan wax sababta ay noogu fiiqeen dabcan xildhibaanada oo dhan baarlamaanka o dhan a runtii aada uga soo horjeeda arrintaas laakiin waxaa laga yaabaa de wax personaal ahoo maaragtay maxaan ku yidhahda dadku waa siyaasiyiin waa wax personaal ahoo laga naga dhexeeya laga yaabaa in lagu soo dukaalayo maaragtay wax annagana loo targagareyey saaxiibtinimo gaara iyo iyo xiriiro gaara waddamo kaleeta aad labadiina la wada leedihiin sida laydinku eedeynayo ma jirtaa adiga iyo xasan macalin maxamuud maya ma jirto annaga wax xiriira oon dal shisheeye la leenahay maba jirtaba soomaaliduna waaba kala taqaanaaba dadka saaray annaga yacni maba na lagu tiriyaba dad shisheeyaha xiriir la yeeshay mana lagu tiriyo walaa mid loo kalehoo maxaan ku regionaalka ah iyo mid kaloo ka fog ba annagana laguma tiriyo runtii wax xiriir oon la leenahay maba jirtaba waxaa xusid mudan inaan la xiriiray xildhibaan xasan macalin maxamuud oo ah mudanaha labaad ee lagu eedeeyey shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha qaranka si aan baldhankiisa uga ogaado waxa uu kaga jawaabaya eedaha loo haysto balse xildhibaanka oo aan la xiriiray ayaanan ii suuroobin inaa helo inkastoo ilo ku dhowdhow ay ii sheegeen in isna uu qabanayo shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayo eedaha wakhtigan loo haysto sahre cabdi axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysay ayay taasi ahayd halkaaad kala socoteenna waa v o a haatanna gaalkacyo kulan ay maanta ku yeesheen magaalada gaalkacyo wakiilo ka tirsan maamulada puntland iyo galmudug laguna soo gunaanaday dadaalada nabadeynta ee labada dhinac ayaa waxaa ka soo baxay qodobo loo wada dhan yahay warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin ishaaq qodobo lagu dhammaystirayo colaadihii gobolka mudug ee ka dhex oognaa maamulada galmudug iyo puntland ayaa maantay laga soo saaray kulan ay isugu yimaadeen duqayda dhaqanka mas-uuliyiinta maamulada gobolka iyo xubno ka socday dowladda soomaaliya inkastoo heshiiska ay gaareen dhinacyada ay ka koobnaayeen qodobo qaar horey looga gaaray colaadihii soo laalaabtay ee gobolka mudug ka jiray haddana qodobada dhinacyada ay saxiixeen ayaa lagu soo kordhiyey in goobaha lagu muransan yahay ee gobolka mudug la geeyo ciidamo ka socda dowladda soomaaliya iyo in la dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya dhinacyada gobolka ka arrimiya agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya sokor jaamac geyre ayaa saxaafadda u akhriyey qodobadii ay wada gaareen dhinacyada ka kala socday puntland iyo galmudug in la sameeyo guddi labada dhinac oo fuliya arrimaha nabadda ee gobolka mudug labo in la qaado dhammaan jidgooyooyinka magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda shuruur la-aan ugu dambayn berrito saddex in la diyaariyo ciidan isku dhaf ah oo sugaha amniga gobolka mudug afar in baraha ay joogaan maleeshiyaadka ee magaalada gudaheeda ay banneeyaan laguna wareejiyo ciidanka xooga xoogga dalka
islaam bashiir islaan cabdille ayaa dhinacyadii gaare heshiiska ka dalbaday in la sii wado dhammaynta khilaafka dhinacyada si nabad waarta looga gaaro dhibaatada mudug ka jirta dadku haddaysan heshiin wax u shaqaynayaa ma jiraan ciidan baan u shaqaynay dowlad baan u shaqaynay waxbarashaan u shaqaynay caafimaad baan u shaqaynay wax u shaqaynayaa ma jiraan haddaysan dadku heshiis ahayn waxa ugu horeeya oo la sameeyo waxa weeye dadka in la heshiisiiyo waana in lagu heshiiyo in la heshiiyo haddii dadku aysan niyo ka ahayn heshiiska caagadaas meeshaha laga qaado ku heshiimayo laakiin hadday ka go-an tahay inay heshiiyaan wax kasta oo mushkilo ah oo dhex yaalla waa ka heshiin karaa gobolka mudug dhibta ka jidhaana waxaan laga heshiin karin maaha waa wax laga heshiin karo oo fudud waxaan idin farayaa in arrintaa laga shaqeeyo suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa dhinacyada ku booriyey ballaarinta heshiiska oo ay ka wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada markii shir la galo oo dadku isku yimaado ay dhan ka tahay inta shirka saxiixday oo fakertay in ahayn baa shirka nolosha u baahan in la ballaariyo oo dadka loo yeero iskuullada iyo haweenka iyo inta naga maqan mudohoraadkan nabaddan waa in loo sameeyo isu soo bax weyn baa anu soo jeedinaya in lagu raaco codsanaya isu soo bax weyn oo labada dhacba laisu keeno oo ay yimaadaan meesha dadka udhexaysa isugu yimaadaan maalin iyo laba hataa la siiyo intaasaan rabaa anugu inaan maaragtay kusoo gebangebiy warkayga wadahadalka u dhexeeya dhinacyada galmudug iyo puntland ee lagu gunaanadayey khilaafka mudug ka jira ayaa waxaa maalmahan waday xubno uu horkacayay taliyaha ciidanka dowladda soomaaliya jenaraal cabdiweli gorod waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay dhammaynta colaadda mudug ka jirta markii la isqabto waa inay jirtaa meel loo laabto oo la yidhaahdaa bal nala fiiriya yaa aan dariiqii saxaaxa aan ku socon dadkan hadda uu heshiiskooda goobjooga ka noqonayo islaamku wuxuu ahaa ayagu iyo annagoo dhanba waxaan ognahay inay yihiin dad mas-uuliyiinah oo iyagu muxuu ahaa u diyaarsan inay xalliyaan mushkiladaha gobolkan shalay ayay ahayd markii lagu guulaystay in la furo waddooyin ku xidhnaa dagaaladii gaalkacyo ka dhacay kuwa oo muhiim u ahaa isticmaalka dadka iyo gaadiidka hase ahaatee heshiiskan ayaa lagu sii amba qaadi doonaa sidii loo soo afjari lahaa colaadaha ka dhexeeya dadka labada dhinac cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo cabdiwaaxid aad buu u mahadsan yahay haatanna waxaad kusoo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaara jaamac buulo jaamac oo garabkayga midig fadhiya
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahayo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan haddii eebaha awood la yidhaahdo waxaan ku soo qaadanaynaa qorshaha ay dowladda federaalk ka leedahay waxbarashada sannadaha labada kun iyo sideediyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo labaatanka waxaana inoogu marti ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hiddaha iyo tacliinta sare cabdiraxmaan daahir cusmaan wasaaraddu waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay dowlad ka leedahay sannadahaas labada kun iyo sideed iyo toban ilaa iyo labada kun iyo labaatanka waxa ay ka damacsan tahay waxbarashada iyadoo soo gudbisay daraasaad mudane wasiir marka ugu horreysa kusoo dhowow laanta afka soomaaliga v o a ugu horeyn marka xigana kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aadaad umahadsan tahay waa dhawaa waxaan helnay daraasaad ay soo saarteen oo lagu sheegay inay maalgeliyeen unisef iyo hay-ad kale oo global enrichment la yidhahdo marka bal wax yar waxaad faahfaahin naga siisaa daraasaadkan iyo intii laga shaqaynayay aada umahadsan tihiin daraasaadkan horta waa wuxuu markii ugu dambeysay soo gabagabeeyey qorshaha saddexa sano ee soo socota ee waxbarashada dalka aan rabno inaan u shape garayno ama aan u foom garayno kaasoo ah education sector strategic plan aa la yihahda oo saddexa sano soo socota ah wuxuu soo socday sagaal bilood wuxuu ka bilowday analysis education sector analysis ayaa la yihahdaa kaasoo maxaan kuu sheegaa aan ku taxliilinayno siyaasadda bini aadamnimada demografica dadka iyo ma arkeysa arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha waxaa weeyaan waa political waa humanitarian waa demographic waa social iyo macroeconomic oo dhinac ah intaas marka waxaa laisku yihahda context ta labaadna waxaa waaye school systemka oo ah internal efficiencyga iyo qualityga iyo managementiga iyo costina finance labadaas qeybo horta ma arkeysa uu kasoo bilowda analysiskaas markaas wuu noo keenayaa strategic planninga iyo policyga inaan aan aan form garayno kaasoo hadda aan soo gabagabayno kaasina waxaa muhiim u ah sector analysiska oo policyga inaan hagaajino objectiveska iyo waxaas iyo ujeedooyinka inaan soo xulano iyo in aan isku diyaar garayno ama aan ku ridridno cost costinka iyo financeka framework framework iyo marka dambe inaan dabagalkii monitoring an evaluation framework inaan sameyno marka waa qorsho sagaal bilood soo socday waxaa naga caawinayay farsamo ahaan unicef laakiin waxaa deeqda bixiyey global partnership for education oo caam ah oo ilaa iyo toddobaatan dal oo dunida ka mid ah siiya deeq waxbarasho waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa in aad inta tabartaada af ingiriiska naga yaraysid si ay soomaalida inteeda badan uga faa'iidaystaan warbixinta aad naga siinayso waxbarashada soomaaliya dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo marka laga hadlayo horumarka soomaaliya in saddex qaybood loo qaybiyo ugu yaraan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo qeybah puntland oo qeybah iyo somalilan oo qeybah balse halkan waxaan diiradda saaraynaa koonfurta iyo bartamaha khaasatan tirada guud iyo nambarada ardayda dhigato kabacdina wasiirka ayaa inoo faahfaahin doono ulijeedada ugu weyn ee laga leeyahay qorshahan ugu horreyn mudane wasiir haddii aan su-aalaha toos u aadno waxaad soo bandhigteen tirada ardayda iskuullada dhigata ee gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaadna moodaa dhinac in la dhihi karo maasha allah waa wax lagu faraxo oo lagu farxi karo dhanka kalena la isleeyahay nambaradan maxaa ka dhab noqon kara marka bal dhegeystayaasha la wadaag sidee ayay sax u yihiin nambarada aad soo aruuriseen maxaad isticmaasheen markii aad aruurinayseen horta education sector analysiska ama ama sida ma arkaysa waxbarashada qorshaheeda marka la taxliilinayo la samaynayo wuxuu rabaa waxaa la raacaa dariiq ama hanaan gaar ah oo cilmiyeysan kaasoo ma arkaysa marka hore loo qaabeeyo in xogtani lagu keeno si ma arkaysa cilmiyeysan oo u dhow haddii aysan ahayn boqol kiiba boqol sax si boqol kiiba sax boqol kiiba boqol saxnaanta ay kusoo dhawaan karto marka taasina waxaa waaye sida waxaa jiro arrimo amba ma arkaysa waxyaaba la rabo in lagu keeno xogta oo la diyaariyo taasoo keenaysa in marka xogtan lasoo ururinayo iyo siyaabaha loo keenayo wixii ay noqonaysa wax ma arkaysa dhab ah waxaa la marka la lagu soo daraa oo laga qeyb geliyaa marka waxaan la sameynayo baaritaanka wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda macalimiinta ardayda bahda waxbarashada civil society-ga ku jiro waxaa haddana islamarkaas la xogta laga raadiyaa hay-adaha kaleento ay kamid tahay ama wasaaradaha kaleento waxaa shaqada kule wasaaradda maaliyadda ay kamid tahay wasaaradda qorsheynta ay kamid tahay waaya hay-adda ma arkaysa statistic central bureau ay kamid tahay waxyaaba badan ayaa ma arkaysa dhinacyada laisku dardaraya markaasa xogtii oo dhab ah marka dambe waxaan waxaan u gudbaynaa dhegaystayaasha si aan uga faa'iideyno wakhtiga in ay su-aalo toosa iyaga ku weydiiyaan waxaan jeclahay inaan u baaqo dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo ku bilaabaya meesha aad joogto magacaago saddexan maxaad jeceshahay inaad wasiirka weydiiso ama tala aada usoo gudbisid asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa cabdirashiid aadan duraan oo jooga dalka hindiya wasiir waxaan weydiinahayaa runaantii wasaaradda waxbarashada ee xilligan shaqeynaysa sida aan isleeyahay waxa ay kaalin weyn ka joogtaa ama ay kor u qaaday in badan wasaaraddii waxbarashada oo wax badan oo kamidana ay ka bedeshay si aan marka loo eegana systemka shaqada wasiirka hadda jooga uu ku shaqeynayo aada loo amaano taa marka intaas kaga tago waxaan ku hormarayaa su-aasheeda oo ah mudane wasiir wasaaradda waxbarashadu ma ku kala jirtaa manhaj midaysan oo system la tafatiray oo saxan oo lagu jaangooyey manhaj soomaali ah in wasaaradda waxbarashada ay keento waxaan ognahay hadeer manaahijta shaqeeya qaybo kamida bugaagta la qaata sida bugaagta taariikhda iyo juqraafiga oo kale in laga soo dhambal qaatay wadamo kale marka loo eego wasaaradda waxbarashada manaahijta ay keentay sanadkadii ugu dambeeyey labada kun iyo afari labada kun iyo afar iyo tobankii sanadkii ahaa tusaalahaan ardaydu waxa ay qaadanayeen manaahij qayb kamid ah sacuudiga laga leeyahay aada iyo aad ayaad umahadsan tahay mudane wasiir waxaan isku dayeynaa inaan wakhtiga badan siino su-aalaha ku aadan mawduuceena marka noo soo gaabay maadaama su-aashan ay su-aal guud tahay maya waa sax aada u mahadsan yahay cabdirashiid manhaj iyo muqarar midaysan oo aan kasoo dhirin dhirinay siyaasadda waxbarashada oo heerka heerarkeeda kala duwan heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad oo aan soo dhamaystirnay waan daah furnay hadda waxaan faraha ku haynaa manhajka iyo muqararka markaad samaysid dee waxaa qeybta kalantu imaanaysa waxaa waaye buugaagta in la qoro textbookski hadda la qoraya marka waa ku rajaweynaha haddii ilaa idhahda sanadka soo socda twenty labada kun iyo sideed iyo tobankii labada kun iyo sagaal iyo tobankii sana dugsiyeedkaasi in dalka oo dhan aan ka dhaqan gelin doono manhaj midaysan oo soomaali ah oo ma arkaysa gundhigyadiisa ay yihiin kuwa ma arkaysa dhaqanka iyo diinta iyo wadaniyadda iyo cilmiga iyo xirfadaha dalku u baahan yahayba ka turjumaya oo soo saari kara natiijooyin wax ku ola marka taasi wa waan daha furnay frameworkii haddii ula yidhaahdo processkina wuu socoyaa waanan dhaqan gelin doonaa sanfasiyeedka soo socda waa tahay marka aan u noqono mawduuca barnaamijkeena iyo waxbarashada qorshaha ay dowladdu ka leedahay labada kun iyo siddeed iyo tobanka ilaa labada kun iyo labaatanka waxaad daraasaad ku samayseen oo soo gudbiseen tirada ardayda dugsiyada waxbarashada dhigato gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaan aada u xiiseynayaa markaan warbixintan eegay jubbaland iyo koonfur galbeed maxaa yeelay waxaa muuqata gobolka jubbada dhexe oo ka mid ah saddexda gobol ee jubbaland ay ka kooban tahay oo gebi ahaanba ama sagaashan iyo sagaal gacanta ugu jira al-shabaab in ay ka sarreyso jubbada hoose oo ay ka mid tahay caasimadda oo ah meesha uguna adeega wanaagsan islamarkaana uguna tirada badan dadka ku nool degmooyinka ay jubbaland ka kooban tahay dadku waxay isweydiin karaan sidee ku dhacday jubbada dhexe ee gacanta al-shabaab ku jirta in gabdhaheeda ay labaatan iyo afar dhibic saddex boqolkiiba ay iskuullada dhigtaan jubbada hoose oo maamulka jubbaland gacanta ku hayana ay lix iyo toban dhibic lix ay iskuullada aadaan arrintaas maxaad ka leedahay Eh, horta xogta waxay ku salaysan tahay waxaa noo soo gudbiyey dowlad goboleedyada marka gobolada ay noqoto ama nagala shaqeeyey Eh, inkastoo dad farsamo yaqaano ah oo ilaa heer dhexe iyo dad aan arkaysa dibadda ka ahaaba dowladda ay kasoo shaqeynayeen Eh, meelaha qaarkood waxaan isticmaalaynay eh, hanaan khaas ah Eh, ah, tegitaankeeda ay nagu adkeed marka taasina siyaabo kale intaa xogta aan aan aan uga helaynin xogtii markaa lasoo helay oo iyadana ku salaysnayd keliya ma aha qaabkii aan aan eh, informationka aan u raadinayna oo ma aha in eh, la wacaayay keliya ma aha laakiin aan source kale oo secondary data aan helnay yaa iyadana meesha ku jirta Eh, wasiir marka ah ma la isdhihi karaa maadaama ay jubbaland idinka caawinaysay saad sheegtay nambaraduna ay inta badan ayaga soo gudbinayeen sidan waa siday jecel yihiin oo reer jubbada dhexe ayay niyadda u dhisayeen Eh, haddii horta marka eh, aadan wax ogeyn ma ho- ma ma ogid wax kaaga imaanayo marka laakiin daraasad la sameeyo oo hanaan la raaco kolba cilmiyeysan wax kalaa soo baxaya laga yaaba waxaa soo baxay inuu inuu ka duwan yahay wixii markii hore dadku ay ka fekerayeen marka taasina waa hadda sida ma arkaysaa dhacday Eh, daraasaadka inta badanna waxay soo saaraan wax ma arkaysaa dadku aysan markii hore ku fekeraynin waxaa dadka marka hore aysan ku fekeraynin dadkay umaleeyaan inay dhab tahayna inaysan dhab ahayn laga yaaba mararka mararka qaarkood ama inta badanba wayna wayna dhacdaa sidoo kale marka
sidoo kale wasiir koonfur galbeed iyada laftirkeeda dabcan waan eh, waan wadan garan karnaa dhulka soomaaliyeed waana la qiyaasi karaa inkastoo aan tirakoob saxa laga haynin gobolka baay iyo bakool marka la isbarbardhigo waxaa la filayaa inuu gobolka baay dad badan yahay magaaladii baydhabo oo ay ugu weyneydna koonfur galbeed ay ku taalo maamulkiina uu joogo iyadana waxaa muuqata in bakool wiilashu ay siddeed iyo toban dhibic labo ay iskuul dhigtaan halka gabdhahana sagaal iyo toban dhibic sideed ay iskuul dhigtaan E, meesha gobolka baay ay saddex iyo toban dhibic sideed iskuul dhigtaan wiilasha gabdhuhuna sagaal dhibic lix iskuul dhigtaan arrintan walaac ayay ku abuuri kartaa qof kasta oo danaynayo warbixintan inuu akhristo Eh, aniga ma dhi- ma dha- ma ma ma ma umalaynayo walaac inay ku abuureysa laakiin waxay keenaysaa interest waa maxay waxani maxaa saan ka dhigay laakiin hadde waxaa waxaa laga yaabaa in dadku hal meel keliya ay ka fiirinayaan marka eh, waxaad horta ogaanaysaa in xaaladihii ay isbedeleen demographigii dalka iyo sidii loo noolaan jiray waagii hore hadda in isbedel weyn uu ku dhacay marka anaga dadka inta badan qalbigooda waxaa ku jira un sidii ay ahaan jirta waagii hore laakiin marka daraasaad loo sameeyo waxay soo saaraan wax kale oo wixii la ogaa ka duwan hal midoo tusaale haddaan ku siiyo saad sheegaysa laga yaaba inay ma arkaysaa eh, ay dhab tahay laakiin waxaa dadku ay iloobayaan bacool iyo bay numberka ardayda marka la fiiriyo laga yaaba ardayda dhiganaysa gobolka bay boqolkiiba toddobaatan inay ka badan tahay tii bacool marka numberka aad arkaysa laga yaaba inuu yahay number yar laakiin xagga marka la yidhaahdo tirada a- aadaysa ardayda in marka la yidhaahdo gabdhihii iyo wiilashii bacool ay badan tahay waa suuragal taasina waa waxa hadda istaari kasoo baxay marka waa waa waa arrin keenayso eh, ihtimaam gaara in la siiyo ama interesting ay kicinaysa taasina waa waxaan rabnay in ma arkaysa eh, waxyaabo badanna laga soo Waayahay.
ogaado Een, eh, laga soo baaro dhegeystaha labaad ayaan u dhagacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka magacayga saxan waa zikriya cabdixaliim maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho aad iyo aad umahadsantihiin v o a waan ku dhawaa barnaamijka Een, sakariya sida aad ii sheegtay waxaad muddo ahayd eh, macalin eh, waxbarashada iyo weliba maamula ku-xigeen eh, iskuul haddaad iskuulka magaciisa noogu dili karto way fiicnaan lahayd kusoo dhawow barnaamijka wasiirkana maxaad rabtaa inaad weydiiso Eh, mar labaad aad aad aad iyo aad aa umahadsan tahay waan ku dhawahay barnaamijka Eh, sidaad sheegto maaragtay waxbarashada waxaan ku gudubay muddo saddex sano bara waan ahay macalin iyo maaragtay maamul hogeen waxaan ka shaqeynaya oo ah maaragtay shaqadaas waxbarashada ka haya Eh, dugsiga hoose dhexdii sare ee bustaale oo ku yaalo magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan kana mid ah iskuuladii sida gaarka loo lahaa ee la furay xilligii dowladii maaragtay dhexe Een, haddii aan usoo gudbo maaragtay barnaamijka wasiirka aad iyo aad u umahadsan yahay Een, waxaan wasiirka weydin lahaa een, maadaama wasiirka uu sheegay ee, qorshaha ay kala yihiin maaragtay waxbarashada mawduucana uu ka hadlayo maaragtay ee, bartamaha iyo maaragtay koonfurta soomaaliya waxaa weydin lahaa sida lawada ogyahay badanaa w- wasaaradaha dowladda badanaa ma dhaafaan shaqooyinkooda magaalada muqdisho marka wasiirka marka sidee marka uu u doonayaa in uu ku gaarsiiyo qorshaha maaragtay uu ka leeyahay in maaragtay maamul goboleedyada hadda aan soo sheegnay ee koonfur galbeed jubbaland iyo maaragtay hirshabeelle iyo galmudug sidee uu doonaya inuu ku gaarsiiyo macnaha si macnaha wax warar miya oo maaragtay in wasiirada ka horreeyey oo maaragtay inay noo sheegaan in ay gaarsiin doonaan waxyaabaha ay ay maaragtay qabanayaan kadibna ayagoo wixii aanan qabanin ama xamar shaqadii dhaafin in asiga waqti uu ka dhamaado ama xukuumadda ay dhamaado marka sidee marka ayaa si sax ah ama si dhab ah uu u gaarsiin doonaa maaragtay waxqabadka ama shaqada wasaaradda dhulkaas hadda aad soo sheegto ee koonfurta iyo sooma koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddii aan qodob kale ku daro soomaaliya guud ahaan meelaha ugu niyata dhanka waxbarashada waxaa waaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya somaliland waxay leedahay maarata maamul oo sagaal iyo toban sano ka badan jiray nidaamkooda waxbarashada aad u jaango-an yahay waxaana maamushay dowladda sidoo kale maamulka puntland waxbarashadooda nidaamkooda waxbarashada aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay waxaa jaangooy maaragtay maamulka puntland iyo wasaaradda waxbarashada marka dhibka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay bartamaha iyo maaragtay koonfurta soomaaliya Zakaria, waana eh, halka maaragtay aad aad ayaad umahadsan tahay intaas ayaan ku daynaynaa talooyinkaada su-aashana waxaan eh, u madax banaynaynaa wasiirka inuu ka jawaabo wasiir cabdiraxmaan aada umahadsan tahay Eh, aada u mahadsan yahay wiilka su-aasha isoo weydiinaya hadda horta markuu ka hadlayo soomaaliya eh, puntland iyo somaliland waxaan aaminsanahay annaga in soomaaliya ay kamid tahay marka waxbarashada servicekeeda wuu yaalaa meelaha si fiican uga socdaa meelo badan oo kamid ah soomaaliyana wuu ka socdaa Eh, muqdisho oo kale kismaayo oo kale beledweyne oo kale jowhar oo kale baydhabo oo kale laakiin because of ma arkeysa eh, maxaan kuu sheegaa dhulka meelaha qaarkood oo aan la tegi karaynin oo dagaalo iyo waxaas laga yaabe ay suuragal noqonaysa haddii la tago ama dadka ay ka qaxeen eh, way way adag tahay servicekuu ku yaryahay taasina eh, way way ilaa iyo ma arkeysa xad wuu jiraa ha kala duwanaado Eh, laakiin qorsho qorshaha qorshahan haddii uu qofka si fiican usii akriyo eh, waxaa ku dhex jirta istaraatiijiyad la rabo in lagu gaarsiiyo meelahaas oo idin taasina waxaa waaye ko eh, maamulada dowladaha gobolada oo federaalka xubnaha ka ah oo meesha joogo ayaga lasadooda aada loo tayanayo Eh, waagii hore sida uu sheegaya waa sax ma arkeysa wixii maysan gaari jirin gobolada waayo waxa weeyaan eh, federal member stateski ma si si fiican ma ma ma u wada dhisnayn laakiin maanta waxaad og tahay in dowlad goboleedyadu ay waddisan yihiin nidaamkii ma arkeysa ee wasaaradahoodii waxaas ay qaarkoodna ay si fiican u dhismayaan qaarna ay hadda soo dhismayaan taasi marka waa istaraatiijiyadda ugu horeyso aan rabno inaan kula shaqeyno dowlad goboleedyada taasna aan serviceka aan rabno dadka inaan ku gaarsiino waa tahay eh, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay wasiir faahfaahinta aad halkaa naga siisay haddaan u noqono eh, dhinacii eh, gobolada iyo deegaanada ah, tirada laga soo aruuriyey waxaa muuqato sida ay u yaalaan nambarada in wadarta guud ay gobolka gado oo soddon iyo sagaal dhibic afar boqolkiiba ay ardadiisa iskuul ahdaan uu ugu horeeyo mudug oo sagaal iyo labaatan dhibic eber ay ku xig iyo weliba gobolka banaadir marka sidee ayaad isleedahay eh, dadka soomaalida ah ee dhegaysanaya warbixintan inkastoo aad horey uga jawaabtay oo aad tidhi xiise gooni ayay abuuraysaa ay markii celcelis la isku dara ay u fiirinayaan nambaradan markaad aragtid oo ay u qaadan karaan in gobolka banaadir uu ama kaalin labaad ama saddexaad geli karo iyadoo gobolada kale oo adeegu uu ka yaryahay ama iskuullada ka furani ay tiradooda aada u yaryihiin iyo dadka deganba saadigan wuxuuna siinayaa ama eh, daraasaadkan iyo qorshahan eh, keen aan keenayba wuxuuna siinayaa horta in aan siyaasad abuurno oo waxaa wax looga qaban kari lahaa marka waxaad ku ogaanaysaa gobolada iyo siday u kala duwan yihiin taas macnaheeda ma aha gobolka banaadir in ma arkeysa gobolada kale uu ka horeeya laakiin gobolka banaadir markaad fiiriso istaadiga gobollo kale waxaa jira ka ka horeeyo sababto waa maxay populationka ayuu ka badan yahay inkastoo ma arkeysa serviceka uu uu ka badan yahay marka la fiiriyo eh, gobolada kale laakiin taas macnaheeda maaha marka loo fiiriyo serviceka iyo inta qofood oo wadaagayso laga yaaba in ma arkeysa uusan kaalimaha uga horeeya galaynin marka markaad isku soo duuduubto waxayna tusaysaa horta ko istaadiga in eh, waxbarashada eh, sida loo helo ay yar tahay oo la rabo in kor loo qaado waxaa kaloon ogaaneynaa ayadana sida waxbarashada loo manage garay ama loo maamulo ayadana in ma arkeysa caqabado badan ay ka jiraan la rabo meesha in laga qaado waxaan ogaaneynaa waxbarashada qaabkii loo maalgelin lahaa in ayadana ay ay ay yar tahay oo la rabo in ma arkeysa lacag badan meesha la geliyo waxaa loo waxaa wa- waxayna tusaysaa in eh, waxbarashada marka la yidhaahdo eh, guud ahaan eh, tayadeedana ay hooseyso oo la rabo in in kor loo qaado marka eh, waxaasoo idil macalimiintii way wayna tusaysaa waxaa kalena tusaysaa aan ogaaneynaa gobolada iyo sida ay ukala ay u kala duwan yihiin in u kala baahi badan yihiin marka taasi waa waxa qorshahan uu keenayo eh, aan rabno markaas in la abuuro siyaasad guud oo dalka la rabo waxbarashadiisa guud ahaan in kor loogu qaado lagu nafeeyo oo oo la helo ardaydii ama ama ma arkaysa sidii looga jawaabi lahaa baahida waxbarasho ee dastuurka dalka uu tilmaamayo kaasoo ah in adeega waxbarashada la baahiyo oo la tayeeyo oo dadkuna si sahlan ay u heli karaan waa marka ugu dambeyso tan aan ka leenahay iyo in ma arkaysa aan ogaano meelaha loop holes wax la uu ka jiro oo ama meelaha u baahan in si gaar ah fiiro loo siiyo oo oo si wanaagsan loo taye marka waxay la tahay waxaan helnay annaga maanta istraatijiyad iyo study aad ma arkaysa looga soo shaqeeyay muddo dheer laga soo shaqeynayay oo haddii aan rabno inaan wax ka qabano waxbarashada dalkana aan haysano justification ama wax aan raacno oo ma arkaysa u dhow xaqiiqo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan u baaqayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya maxaad weydiin lahayd ama ku dhihi lahayd waa mahadsan tahay jaamac buulla jaamac magaciigu waa mahad ajuuke waxaan joogaa norway mudan mudane wasiir waa ku salaamayaa adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axad wanaagsan mudane wasiir marka hore waxaan ku hormarayaa tala yar oo macnaha adiga iyo madaxda idinku socoto oo ah taladaasi maadaama barnaamijka uu ku saabsan yahay xag waxbarasho madane waxay tahay taladayda aan ku hormarayo in macnaha aad inta badan marka aad ka hadlaysaan ama nala hadlaysaan maadaama aan shacabkiina nahay inaad luqadiina af soomaaliga aad ku badisiin luqada macnaha aad ku hadlaysiin sida luqadaha englishka oo kale in aad ku badisiin luqada soomaaliga luqada ingilishka aad yaraysiin maxaa yeelay luq waxaa ka buuxo ereyo aada u fara badan soomaali dad dad badan oo waxyaqaanwaxaana ku badataan af soomaaliga macaantiisa inaa ku badataan waa mahadsan tahay su-aasheeda waxay tahay musuq maasuqa sidee looga hortegi karaa iyo waxa loo yaqaano dhinjeclaysiga example two thousand seventeenka amba labada kun iyo toban iyo toddobada sanadkaani waxaa muqdisho inta badan aanu ka dhagaysanayna idaacadaha in lagu kala gadanayay shahaadooyinka iyo qaabka in lagu kala gadanayo suuqyada macnaha qaabka uga hortegi kartaan musuq maasuqaasi aadka u ballaaran iyo hadhowti markii la helo waxbarasho dibadeed qaabka u kala qaybin kartaan iyo qaabka ugu ilaalin kartaan nin jeclaysi waa mahadsan tahay mudan wasiir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir adoo noo soo koobaya jawaabta musuq maasuqa iyo sida loo kala iibsado waxbarashada hadday ahaan lahayd dibad la aadayo iyo weliba shahaadooyin dalka gudihiisa laga iibsado aada u mahadsan yahay mahad ajuubka waa norway kasoo hadlaya musuq maasuqa iyo sida looga hortegi karo khaasatan wasaaradda waxbarashada wuxuu sheegay shahaadooyinka waxaas ha horta musuq maasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda waxbarashada iyo aniga keliya ma aha laakiin dawladdan ay rabto in ay la dagaalanto dagaal xooglan ay kula jirto taasina waad og tahay maalin iyo habeen gudaheeda in isku dhamaanaynin waddan ma arkaysa uu systemka uu ka lumay oo dhowr iyo labaatan sanadood lasoo dhismayo soo kabanayo way adag tahay in ma arkaysa hal maalin iyo hal habeen gudahood lagu dhameeyo musuq maasuq laakiin dadku haddana inta badan khaasatan wasaaraddeeda aniga si gaar ah ayaan musuq maasuqa arrintiisa aan dawladda u saaraa haddii dadku waxay yidhahdaan inta badan waan maqlaa shahaado in xaggaas lagu kala gatay ilaa iyo hadda waxaan la ahay qof ma arkaysa ii keena shahaada la gatay waayahay waxdee waxdee laga gatay meelahaas maaha laakiin qofka markuu ii keeno shahaado uu kasoo gatay wasaaradda waxbarashada kasoo baxday waan tooshan ku raadiya ma haya ilaa hadda waa tahay waxaan waxaan soo gaarnay haday timaado waxa weeyaan waxa dhacaya wax weyn ayaa dhacaya taas anaa ballan qaadayo laakiin xaggaasaa la yiri iyo kaasay ka socotay iyo ma aha wax ma arkaysa meel laga soo istaagi karo aada umaadsantaha wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay in aan ka gudubno warbixinta oo aan inteedii badnayd aanan taaban oo wax yar aan ka taabanay aada noogu soo gabagabayso su-aashan dugsiyada waxbarashada ee soomaaliya ka jira hadday ahaan lahayd dugsiyo hoose dugsiyo sare iyo weliba waxbarashada sare boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waxa ay ku jiraan gacmo dad gooni ah ay gooni u leeyihiin oo waa waxbarasho gaar loo leeyahay maxaa u qorshaysan dowladda aada wasiirkeeda waxbarashada tahay sanadka labada kun toddobiyo tobanka labada kun sideed iyo tobanka tira ahaan dugsiyo ay dowladdu maamusho in la helo arrintani arrin ma arkaysaa nooga jirta mudnaanta mudnaanada aan deg aan degin ama waxyaabaha ahmiyaadka no ayay tahay aan waxaan kuu sheegaa manhaj iyo muqarar mudaysan aan dalka ka dhaqan gelino in istraatiijiyadii lagu tababari lahaa macalimiinta laguna hor- horumarin lahaa maamulkooda aan hagaajino in aan hagaajino istaraatiijiyadii saas oo kale shaqaalaha wasaaradda lagu horumarin lahaa dowlada wanaag iyo maamul wanaag loo samayn lahaa iyo istaraatiijiyada lagu soo celin lahaa hantida wasaaradda iyo iskuuladii dalka iyo in dib loo soo nooleeyo maxaan kuu sheegaa iskuuladii ahaa iskuulada eh, dadweynaha ama public schools waxa la yidhahdo aan aan dib usoo celino marka taasi waxay ku jirtaa eh, hanaanka eh, ahmiyaadka ama ama eh, mudnaanada aan leenahay wasaaradda u degsan Eh, taas oo aan aan la keenina eh, waxyaabo badan ma Tiro- ka socon karaan dalka tiro aad ku haminaysaan ma Marka- jirtaa way jirtaa number ah, noo qorshaysan laakiin ma raba hadda halkan inaan inaan kasii idhaahdo waayo horta ko waxyaabaha qaarkood markaan samaynayno waxaa naga la sodeenna xayndaabyo aan ku jirna sharciga waxbarashada heerarkiisa kala duwan waad ogtahay waa soo dhamaaday wuxuu ku mudane mudane cabdiraxmaan daahir jira cusmaan baarlamaanka.
intaas ayaan ku daynaynaa waktiga ayaa nala durkay aad baan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga aada umaadsantahay dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya halkaas ayuu inoogu egyahay ismaqal dambe oo xiise leh
aad buu umahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayey barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaa inoola diyaara axmed faarax cali idaajaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal qaybihii hore ee taxanahan sidaan ku soo xusay soomaalidii dibadaha u dhoofi jirtayna ay u badnayd hammigooda ugu weyni wuxuu ahaa inay soo xoogsadaan kadibna iyaga oo jeeb ladan ay dalka ku soo noqdaan taasina waxay u suuro gashay dhulalkii ay u dooleen noloshii tiili intii ay u samaatay markaasna kobtii ay baroosinka dhigteen iska oolay haween soomaaliyeed oo la dhistaa dibadaha lama joogine waa nimankii hablaha shisheeyaha ah guursaday intoodii badnaydna markay gaboobeen waa nimankii is arkay iyaga oo aan waxba gacanta ugu jirin qoftii u dhexe jirtay iyo waxay isu dhaleenna ay bari iyo bogox ka kala aadeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii gobonimadii kadib waa kuwii qaarkood magaalooyinka waaweyn ee dalka lagu arki jiray oo iyaga oo keligood cad oo madow ah dadweynaha kalena ka yara duwan hoteelada ka sheekayn jiray ragguse weligiiba isku karti iyo isku ayaan toona ma ahayne waxaa jiray qaar iyagu imtixaankii qurbaha inta ku dhacay aan ilaa maanta meel ay ku dambeeyeen cidina sheegi karin amaba iska soo noqday iyaga oo daranbaabi ah beerkoodana aan beer ka xigin waxaa haddaba jiray laba sheeko oo xiisa leh kana mida qurbajoogtii hore ee soomaaliyeed sheekooyinkii ka haray sheekada koowaadi waxay ku saabsan tahay nin ka tirsanaa raggii muddaba dibadaha ka xoogsan jiray waxna ka tabcaday hase ahatee isagoo iska ladan wax fiicanna haysta ayuu inta shaqadiisii fasax ka soo qaatay dalka dib ugu soo noqdo tashigiisu wuxuu ahaa bil ama laba markuu joogo inuu noqdo waxaase hareeraha ka galay niman ay xigto ahaayeen kuwaasoo ku dhiirigeliyey inuusan laabane iska oolo waxay ku yidhaahdeen war calow lacagtan aad jeebabka ku haysataa kuu joogi maysee geel siiso isaga ayaa la isku hadlayn karaa wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi waad og tihiinoo dhaqashada geelu waa wax dhib badan nin aan wiilal u lahaynna ma aha hawl uu ka bixi karo markaas bay u ballan qaadeen in hadduu yeesho ay iyagu ciidan u noqon doonaan ugu dambaystii kolba siday doc uga soo galayeen siday ugu noonoqonayeen ee ay ugu celcelinayeen ayuu hawraarsan yidhi isla markiiba lacagtii uu watay qaybtii ugu weynayd ayuu siistay geel fara badanoo qaan iyo curadba leh baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo labadii go ee waagaa uu reer miyigu xidhan jiray intuu goostay ayuu ushii lagu kaxayn lahaa iyo gaawihii lagu maali lahaaba garabka surtay in meesigaas uu tabcado nimankii ku dhiirigelin jiray qaarkood ayaa dhowr bilood la agaasimay oo la arooriyey ceelashana kala shubay hase ahaatee lacagtii u hartay markay gabaabsi noqotay oo waxay uga barteen ay ka waayeen ayaa midba marka dhaqaaqa maalintaas buu kuray iyo nin weynba isagu geelii u noqday dhaqaalihiisiina keli ku ahaaday berigii dambe afar nuur oo isku xigta roobabkii ha la waayo gu-ya dayriba ma arage ma aragtay ha noqdeen dabayl kulul oo leexa kicisa mooye neecaw qabow iyo saxansaxa udgoonba ha lagu diimo jiilal waliba mid ka dheer kana qoob culus goobta ha u banneeyo si kale kuma garatide abaaro aan beel reebayn ayaa geyigii oo idin lagu soo afuufay markaas bay cid waliba halkeedii ku basbeeshay hortii nugulkiibaa dhammaaday geeliibaa xigay dhallaankiina tarab tarab buu u lecday maalintii dambe ayaa ninkaas oo cali xamaal lagu magacaabi jiray wuxuu is arkay isaga oo go-yaal duuga ku maran gaajana la siriirsan isaga oo dhex taagan hala weyd ah oo duukay oo sar loo xisho iyo soc loo mohdo toona aan lahayn gaawo dambe oo lala galaana uu ka samir yahay markaas buu tiriye gabay uu waaye aragnimadiisii ku soo koobayoo aan malaynayo inuu badnaa si ay wareeyayaashu kala halmaameen ama ma kala halmaamin ee ay ka qabsadeen tuducii halmuceedkiisa ahaa wuxuu yidhi wax dhan baan ka gabangaabsaday ee waa i geliyeene goodiga bancawl yuu fakhrigu geed ku leeyahaye gaajada hugeedii miya galabta lay saaray sheekada labaadi waxaa cad in middaa hore ay wakhti ahaan ka dambaysay kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadiina ay ku beegan tahay waxay ku saabsan tahay ninkii isaguna qurba joogta ka midka noqday ee haddiiba sida fiican wax uga tabcaday hase ahaatee iska iloobay qaraabadii iyo eheladii uu ka tegey waxa ugu daraa qoyskii uu isagu ka dhoofay oo sabool ahaa kana koobnaa aabbihii hooyadiis iyo gabdho dhowr ah oo ay walaalo ahaayeen sida la yidhina wuxuu ahaa madi isaga mooye aan odaygu rag kala dhalin maalintii dambe goor malaha uu reerku aad u dhibaataysnaa ayaa odagii iyo waxaa kulmay nin isaguna qurba joogta ka mid ahaayo ku laabanayay dhulkii uu wiilkiisu joogay markaas ayuu ugu dhiibay waraaq calaacala oo tixagabaya oo dhexda kaga xardhay odaygaas oo faarax daad la odhan jiray ayaa yidhi adduun gabana ubad wada hablo ah oori kululaatay waa waxaan sidaa ula engegay urugadoodii ilma adeeradaa geela waa igu ag maaraane ayaantii walbana boostadan ku ag wareegaaye anoo aradka gaalada fadhiya kuma ilaaweene haddaan aabbahaa ahay maxaad ii anfici weyde wiilkii markuu helay dhambaalkaas ayuu aad iyo aada uga tiiraanyooday markaas buu wuxuu haystay intii ugu badnayd odaygii u diray isaguna isla kolkiibuu inta dhiishii fakhriga tuuray geel badan iibsaday dabadeedna waa lasoo wada tamadiyey taladii baa lagu daray tol iyo xidid buu yeeshay wuxuuna noqday nin bulshadu ay warkiisa u dhegtaagto shisheeye iyo sokeeyaba dad aan markii hore soo bariidin jirin ayaa salaantoodii ku badatay markaas buu tiriyey tix gaabanoo mahadnaq eebba ah wuxuu yidhi xamdi mahad allah igu xawilay walad xalaaleede xamdi mahad anoon xoogsan baan xayn ka buuxsanaye xamdi mahad xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay guud ahaan iyaga oo qurbaha ku raagay kuna gaboobay ayay haddana ahaayeen rag dhaqankii hore ee ay dalka kala tageen ku dheggan kuna dhaata waxay lahaayeen qab u diidi jiray bulshooyinkii ay ku biireen inay sahal ugu milmaan oo inay ku saxnaayeen iyo in kale waa meesheede waxaa ka dhaadhacsanayd hadday soomaali yihiin in cid ka horraysa ama ka hiddo wanaagsani aanay jirin magaalo walba oo qurbaha ah inta joogtaaye way isku duubnayd lacag qof walba oo wax soo galaani uu bixiyo ayay meel dhigan jireen taasoo ay ugu talageli jireen martida soo marta inay ku sooriyeeyaan amaba ay ku furdaamiyaan dhibaatooyinka qaarkood la soo gudboonaada waxay ahaayeen rag ceebta ka dhowrsada oo qofkooda leexda ka murugooda magacxumadana si guud iyo si gaar ahaaneedba isaga ilaaliya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxanaha qurbajoogtii hore ee soomaalida
axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna haddaanu dhinacii heesaha u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa allaha u naxariistay cabdinaasir macalin saciid iyo heestiisii badcas
balidu taal haday ku dhalatiyo warwaahaqa on garan biyuhu maraano ariduna balidu taal anabay ku dhalatiyo warwaahaqa on garan bidaanteeda waayoon baligoo hobku waashee midhaanteeda waayoon adigoo hobku waashee barigaydii ku nooshaa buu hubi igu tiri barigaydii ku nooshaa buu hubi igu tiri kararkidu ambaarkadii fashalkeedaan u boogaya ishan dhexdee da'oon hela boqolan soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee kararkidu ambaarkadii fashalkeedaan u boogaya ishan dhexdee da'oon hela boqolan soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee buurahan shalaysiyo baarti muu ka dheeray bartankeediyo baaladweynay ku nooshahe buuraha shalaysiyo baarti muu ka dheeray bartankeediyo baaladweynay ku nooshahe
buurahan buurahan jeclaystiiyo bartii muuqa dheerayd baarsalkeediiyo baladweyn bay ku nooshahay cabdinaasir macalin codkaa baxsan allaha u naxariistay dhegaystayaal ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo ay wadajir idinku daadiinayeen jacfar kukaay jaamac buule iyo weliba bashiir abikir oo soo saarista inoo hayo ismaqal dambe oo xiise la ayaan idin leenahay
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.